بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ودرسي سديدات kitaabka mukhtasaru saqiirka la yidhaahdo baabu salaati salaadiiba u baab yahay salaaddii ayuu u baab yahay salaadu xagga luqada waa adducaa baa la yidhaahdaa ama adducaau bikhayrina culimada qaar baa yidhi sharciga salaad waxaa la yidhaahdaa afcaal iyo aqwaal lagu bilowday takbiir lagu dhameeyey tasliim waa qaaliban inta badan salaadu waa afcaal iyo aqwaal lagu hadlayo allahu akbar lagu galo assalaamu calaykumna lagu khatimo waa qaaliban waa sida qaalibkaa kayru qaalib baa baxaya kayru qaalib salaad aqwaal leh wax lagu hadlo laakiin aan afcaal lahayn baa la suuraysan karaa aan dhaqdhaqaaq lahayn qof la salbiyadoo geedka lagu soo xiray tiirka qofka geedka lagu xiray ama xad laga oofinayo la tooganayoo kale haddou salaadu usoo gasho hadda inuu wax akriyo maahee afcaal ma leh waa xaniban yihi meel kasta waa laga xanibayaa mogta waxaa kaloo jidha salaad afcaal leh iyadu laakiin aan aqwaal lahayn baa la suuraysan karaa wax la akrinaya aan lahayn waa qofka akhraska aflaawaha salaadiis inuu iska rukuuco sujuudo oo dhaqdhaqaaqa mooyaane dee waxba ma akrin karo waa qofka aflaawayga ah ama dhagoolka ah waxba ma akrin karo moogta salaad waxaa la suuraysan karaa afcaalna aan lahayn aqwaalna aan lahayn waxna lama akhrinayo lamana dhaqdhaqaaqayo waa qofkaas akhriska aflaawaha misna masluub ahoo geedka lagu soo xiray dhanna waa laga xanibay dhanna awalbuusan hadli karin laakiin inta badan waa sidaa horeo la sheegayoo salaadu waa aqwaal iyo afcaal allahu akbar lagu bilowdo lagu khatimo tasliim iyo salaamo naqsi asalawaatu salaadihii almaktuubaatu ee la faral yeelay khamsun shan weeyaan salaadaha la faral yeelay waa shan fii kulli yowmin waleyla hameen iyo maalin kasta shan salaadood baa gelaya waa waa waa shantaa weeyaan salaadu marka habeenkii waxaa lasoo faral yeelay nebiga la dheelmay calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi waa afdalu lcibaadaati albadaniyati daahirati cibaadooyinka jirku la yimaado ee muuqda midda u fadli badan weye salaaddu salaadda hadhow fadliga marka iyada ugu horeyso riyaa laba ah soomka soonkaa laba ah xajkaa saddex ah sakadaa afar ah salaada faralkeedu faralyaal oo dhan ba ugu fadli badan yahay salaada sunnaheeduna sunnayaal oo dhan ba ugu ajar badan yahay oo ugu fadli badan yahay salaadaha laftoodu salaada ugu sii fadli badan iyada salaadu waa sii kala fadli badanta waa salaada jumcada leeyahy waxaa ku xiga casarka jumcada waxaa ku xiga salaadaha kale casaradooda subaxaa ku xiga salaada jumcada subaxyada kalea ku xiga cishahaa ku xigo duhurkaa ku xigo maqribkaa ku xiga jamaaco la isku jamaacadana midda ugu fadliga badan waa jamaacada jumcada jamaacada salaada subaxa jumcadaa ku xigta subaxyada kale jamaacadoodaa ku xigta kabacdina cishihiibaa ku xiga casarkiibaa ku xiga duhurkiibaa ku xiga maqribkiibaa ku xiga cibaadaadka badaniga iyadaa ugu fadli badan haddii lagu yihi maxaa baxaya cibaadaad qalbiyaa jira qalbigu cibaado u la yimaado iimaanku qalbigu ku jira macrifada iyo aqoontu waa qalbiga tawakulku waa qalbiga sabirku waa qalbiga maxabatu nabiyi sala allahu calayhi wasalam jacaylka nebigu waa qalbigu qofka kaga jiraa waxaas iyadu afdalu min cibaadaati lbadan cibaadooyinkan kaloo dhan waa ka fadli badanta wax kasta cibaadaadkaas iyo qalbiga ah baa ugu sareeya halka haddii qofku qalbigu u hagaagsan yahay waa meesha u sarreysoo maraya salaamahan shanta ah inay faral yihiin waa lagu kulansan yahay diintana qof kasta waa garanaya qofka jaahilka waa yaqaanaa macluumun macluumatun min addiini bidaruura baa la yihahda barasho la-aan baa la iska yaqaanaa fiira horaadda qof kasta waa garanayaa in salaad shantaas salaadood waajib yihiin weligii kaan culimo hor fadhiisan oo cilmi loo sheegin faral inay ku taa waa garanaya markaas qofkii inkiro dhaho layguma leh waa gaaloobaya walaa yucdaru axadun fii tarkihaa sharaxa sheegaya qof loo cududaaraya ma jiro salaada ka tegiddeeda maadaama fii caqlihi inta caqligiisu joogo qof caqligiisu joogo salaad inuu ka tago wax cududaaraya garowsho ma leh waaye salaadaha la faral yeelay waa shantaas salaadood weeye wa taqdiimu salaati salaada horumarinteeda can waqtihaa waqtigeeda laga hormariyo iyo wa taakhiiruhaa salaada gadaalmarinteeda can waqtihaa waqtigeeda laga gadaal mariyo salaada la hormariyo calaa waqtihaa baa laga hormarsha iyo wa taakhiiruhaa salaada gadaalmarinteeda can waqtihaa laga dibmariyo waqtigu baxo iyadoo aan la tukan bikayri cudrin cududaar la-aan min alkabaa'iri dembiyada waaweyn bay ka mid tahay dembi kabiiraa wey waxaas bulsho iyo dad salaada waqtigeeda ka saarayo taariku salaatiin taariku salaadiintaayo aan tukan waxay ku dhex jiraan dunuub kabaa'ira oo waaweyn dadka salaada xilligeedoo aan gaarin sii tukadana dembiyo waaweyn oo kabaa'iray ku jiraan salaaddu waqti bay leedahay ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaaddu waa faral la waktiyeeyey haddii laga soo hormariyo waa diintiioo lagu cayaarayo waana cibaado aan wax ka jirin haddii laga gadaal mariyo cududaar la-aanna waqtigeedi baa la dayacay marka waa kabiiro dembi weyn weeye kabiira maxay tahy waa dembi kasta oo tusinaysa qofkaani inuusan diinta u aaba yeelayn diintiisu dabacsan tahay oo jilicsan tahayoo uusan ku adkayn diintiisa culimmada qaar waxay dhaheen kabiiradu waxa weeye kullu maa fiihi waciidun shadiidun goodi daran wixii uu ku soo arooray qofka sameeya binasilkitaabi aw sunna kitaabka ama sunnada naskeeda qof kastoo ciqaab loo sheegay iyo goodi hadduu dembigaa galo dembigaasaa kabiire ah marka cududaarada salaada loo dibdhigi karo bikayri cudurin baa meesha kugu taalma ogtahay cududaar la-aan in la dibdhigo waa kabiiro cududaar maxaa noqon kara afar baa lagu soo koobo haddii qofku inta seexdo waqtigii salaaddu aan soo gelin hurda saa ula tagto waqtigii baxo ama waqtiga soo galow seexday wuxuu islahaa waa toosaysaa cududaar buu leeyahy qof booba la dardaarma wuxuu yidhi itoosi salaada lama toosin cududaar buu leeyahy laakiin qofkii inta seexda waqtigu aan soo gelin isagoo kas ay ka tahay inuusan maanta duhur u kicin saas salaaddii kaga tagto cududaar ma leh cududaarka labaad waa halmaan hadduu halmaamo dembina uusan ku halmaamin iyo maalaa yacni cududaar buu leeyahay waqtigiiba inuu soo galay waa halmaamay maxaa ka mid a se u joogayba wuxuu arkay salaaddii waqtigeediio baxay waa macduur hadduu laakiin dembi ku halmaamo ka war halmaanku hadduu dembi ka dhashay can manhiyin canhu shay layska nahiyey baa halmaankani ka yimid ka qamaarin qamaar buu se ugu fadhiyey baa salaaddii waktigeed baxa oo ku halmaamo biladan uu ku mashquulsan yahay ou fiirsanayo ama cayaarayo cududaar ma leh aw can karaahatin ama dembi weynba kuma jirine karaahiya uu ku halmaamo shay karaahiye ah buu ku dhex jiro ka lacbi sha- shadranji jaraw cayaaray shadranji waa jaraha shaxbu cayaaray soo u dul fadhiyey waxaas baa salaaddii waktiga kaga baxa karaahiya uu ku dhex jiray markii hore laakiin hadda hadduu salaaddii ku halmaamay xaaraan buu ku dhex galay qofku waxa lii soo kitaab u daalacanayey ama shaqo ugu jiray haddii ay wax xalaala soo saa ugu dhex jiray ha- halmaan maskaxdiisa ay ka baxdo waxa weeye waa cududaar buu leeyahy waxaa kaloo cududaar ah salaada hadduu jamac ay tahay duhurkaanoo casarka u rara ma tukan duhurkan casarka ku jamcinaya waa loo ogolay waxaa kaloo cududaara ikraah haddii la dirqiyo car tukaa la yidhi tukan mays hadduusan tukanna wuu ogyahay inay ka dhabaynayaan qoladan oo dilayaan sidaasaa waqtiga kaga baxa waa cududaar nabiga calayhi salatu salaam malkuljibriil baa loo soo diray salaadahu tujiyey waqtiga awalkiisa oo marka tujiyey marna waqtiga gadaashiisa hadhowna wuxuu yidhi alwaqtu fi maa bayna haadayni lwaqtayn waqtiga salaaduhu labadaa waqtiyo aan ku kala tujiyey marna caaradka marna awalka aan kaa tujiyey marna aakhirka iyo inta udhaxaysa weeye salaad kasta waqti bay leedahay saas baa salaadihii ay noqonaya kan manhalkaabaa wuxuu qoray masalo wuxuu yidhi ibnu xajar baa waxaa la weydiiyey fataawihiisa kitaab fataawaab leeyahay fataawaadkiisa lagu qorayay qof baa salaada subax wuxuu tukan jiray intaasoo sano boo weligii salaada subax wuxuu tukan jiray waqtigu aan gelin salaada aan caddaan buu waqtiga tukan jira intaasoo sano toban sano ka soo qaad mana ogeyn waqtigu inuusan soo gelin ma ogeyn kas kama ahayn wuu iska qadimnaa hore u iskaga tukan jira waqtigiiba marka ma gelin ilaa in la iska hubiyaa la rabi qofkaas intee qalilaa baa lagu leeyahay toban sano kabacdu ogaaday maalan waa tusaale tobanka sano ama hal sano kabacdu ogaaday intee salaadood oo qalilaa baa lagu leeyahay markaas wuxuu yidhi hal salaada qaliheed baa lagu leeyahay hal subax qalihiis baa lagu leeyahay oo maxaa dhacay dee tobankaas sano ama halkaas sano oo tukanayey shalay tow waqtiga ka hor tukaday maanta tow tukaday baa qallaheedii ah subax ka sakan ka dambeeya s- waqtigaan uu tukanaya mas- ma joogtee tii ka horreysay qallo u noqonaysaa subaxaan hadda uu niyeystay ma joogee tii ka horreysay qallowt tii ka horreysay qallowt subaxa dambana tii ka horreysay qallowt ma la fahmi hadda subxii u dambeeyey qallihiis baa lagu leeyahay hadda salaadihii hore oo dhan oo waqtigoodu dhaafayna mid kasta tan ka dambaysa qalla u ahayd waay waqtigu markuu soo galo qofka labaa midkood baa waajib ku ah inuu salaadii falo oo hadda sameeyo iyo inuu go-aansado inuu sameeyo ama haba sameeyo ama go-aan ha gaaro inuu samayn doono waqtiga dhexdiisa haddii kale dembiilow noqonaya wa awalu waqti duhri duhurka waqtigiisa awalkiisu idaa zaalat ishamsu qoraxdu markay zuusho wey cirka bartamihiisa markay saa wax yar uga zuusho waa duhurka awalkiisa wa aakhiruhu duhurka aakhirkiisuna idaa saara marku ahaado weeye dillu kulli shayin shay kulligii hooskiisu milahu isagoo kale shay kastio hooskiisu markay isleekaadaan hayra dilil istiwaayi istiwaaha hooskiisa keyrka xaalu yahay markii laga jaro istiwa waa kee hooska gondaha kusoo ururado cirka markay qoraxda ku kala baran tahay intaa ka jir ta calaamasatid inta kaloo hooska dheeraata iyo shaygu ha isla ekaade weliga haddaad saacad ku xisaabtanto dhahda salaada weligeed saacad hebel bay joogtaa ma suurtagal maaha waqti waa isbedelaya cimiladu waa isbedelaysaa habeenkaa badanaya maalintaa badanaysa wa- marka waa inaad la socotid waqtiga ayib duhr baa la yidhaahdaa waxayba dhaheen waa salaaddii u horreysay oo la tukaday islaamka iyo may subaxa ugu horreysay waqtu dahira kolley la sameey xilligaa duhurkiiya salaada la tukado wey wa awalu waqti lcasri casarka waqtigiisa awalkiisa u horeeyana idaa saara marku ahaado weeye dillu kulli shayin shay dhammaantii hooskiis milahu isagoo kale shay kasii hooskiisibaa isla ekaaday oo wasaada uuna ziyaado adnaa ziyaada ziyaadatan u yar shay iyo hooski markay isla ekaadaan ziyaado yarna ay ku darmato casarkii bilowgiisi weeye wa aakhiruhu casarka meesha u dambaysana quruubu shamsi qoraxda dhiciddeeda wey qoraxdu ma dhacdo casarkii waa baxa qofkii xadiidku wuxuu ku soo arooray nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofkii casarka ka soo gaara hal ragcad intaan qoraxdu dhicin casarkii waa soo gaari intaa haddii rag- hal ragcad haddii ugu dhacdo qoraxdu soo jeedo wa awalu waqti lmaqribi maqribka waqtigiisa awalkiisuna quruubu qursi shamsi qoraxda jurmigeeda dhiciddeeda wey goormaa u horeysa maqribka quruubu qursi shamsi qoraxdan jurmigeeda halkaas waa inay dhacdo ayib wa aakhiruhu casarka aakhirkiisu waxaan leeyahay eh, maqribka wa aakhiruhu maqribka aakhirkiisuna cala lmukhtaari sida la doortay haddaan ku soconno quruubu shafaqi alaxmari shucaaca guduudan dhiciddiisa wey shucaaca guduudan markuu dhaco maqribkii waa baxa sidaa yaa qaba shucaaca guduudan ilaa uu ka dhacayo maqribka waa jooga waa qowlu lqadiim imaamu shaafici waana maanta isagaa muctamada inta badan jadiidkaa muctamada masaa'il kooxaa jidha oo qadiimku muctamad yahay kanaa ka mid a ilaa shucaaca guduudan dha- dhacayo maqribka waa joogaa sidaas imaamu nawowna waa rajaxay laakiin jadiidku isagu muxuu lahaa ma taqaanaa maqribka waqti yarba u sheega wuxuu yidhi intii qof ka weesayso marada cawrada ka asturto ka adimo ka aqimo shan ragcadoodna ka tukado saddexda maqribkaa iyo labada sunnaha ah intaa weeye ilaa shucaacana cishana ma joogo uu yidhi maqribna ma joogo waa jadiidka waa laga xoog badan yahay qadiimkaa xoog badan maanta masaladan oo lagu raacaya ayib ilaa shucaaca guduudan ka dhacayo baa maqribkii joogaa weeye waxaa soo haray marka lagu leeyahay jadiidku waa wuxuu imaamu shaafici yiri masar markuu joogay oo ama sanifoo qoray ama fatwooday qadiimkuna waa ciraaq markuu joogay wuxuu uu sanifay ama uu fatwooday laakiin masar iyo ciraaq dhexdooda wixii uu ku sheegay kan dambena waa jadiid kan horena waa qadiim baa layidhi iskaga soco wa awalu waqti lcishaa'i cishaha waqtigiisa awalkiisu quruubu shafaqi shucaaca dhiciddiisa weeye alaxmari guduudan shucaaca guduudan markuu dhaco cishihii waa waa joogaa wa aakhiruhu cishaha aakhirka u dambeeyana duluucu lfajri saadiqi fajarka saadiqa oo waaga beriga soo bixidiisa wey wa huwa fajarka saadiqa almuntashiru waa midka faafa cardan ballar waagu markuu berya ma u fiirsata ooga dambe saasuu u faafayaa saasuu u faafayaa si ballar ah buu u faafayaa waxaa jira fajar kaleo fajar eh, la yiraahdo alfajar alkaadib kaas maaha isaga ee midka saadiqa waa midka junuub iyo shimaal u faafaya koonfurta iyo galbeedka waqooyiga kaadibkuna waa mid saas u dheeraanaya xagga cirku saa iskugu taagaya wa awal waqti subxi subaxa waqtigiisa awalkiisu duluucu lfajri fajarkii soo dhalashadiisa weeye asaadiqi ee saadiq aha wa aakhiruhu aakhirka u dambeeyana subaxa duluucu shams qoraxdu inay soo baxda wey mar haddii qoraxdu baalka keento subaxii waqtigiisa waa tegey qalla mooyaane waqtigii waa baxay subaxuna waa kaas ayib salaad kasta hadda waqtiyey leedahay waqtu fadiilo iyo waqtu ikhtiyaar iyo waqtiyaa jira waqtu jawaaz iyo waqtu karaahiye iyo waqtu xurmo iyo waqtu daruuro iyo taas hadda halkan loo bambixi maayo wa afdalu lacmaali acmaal waxaa ugu fadli badan camal lala yimaado acmaal oo dhan waxaa ugu fiican almubaadaratu u degdegid bisalaati salaad loo degdego fii awali waktihaa waktigeeda meesha u horeysa salaaddu waa inay ay aada iyo aada kuugu weyn tahay nebigu waa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam amaasha tee ugu fadli badanoo cabdullaahi bin mascuud baa weydiinaya wuxuu yidhi asalaatu liawali waktihaa salaad oo awal waktigeeda la tukado waa xadiidu daari qudni ibnu khusayme xaakim waaye wasaxaxahu calىa shardi الصaxiixayni wawaafaqahu الdahabiyu wasaxaxahu ibnu xajar fi talkhiis talkhiis xabiir waay taas baa ugu cajab badan oo markii waktigu soo galo qofku hadduu ku- u diyaargaroobo salaada oo muxuu samaynayaa asbaabtii salaada weesadiisii iyo dahaaro qaadashadiisii iyo arrimaha hadduu galo hadhowna tukado waa sida la rabo weey asbaabu salaad waa maxay dahaaro qaadasho cawradoo la asuro adinka iyo aqamka wayusanu waxaa la suneeyey alibraadu qaboojin biduhri salaada duhur in la qaboojiyo fii shidati اlxari kulaylka darnaanshiis kulayl daran hadduu jiro oo weliba fii qadrin gobol ah jiho xaarin kulul gobol kulul ama jiho kulul ahaaday liman qofna u ahaaday yusallii tukanaya jamaacatan ku tukanaya jamaacadaasoo iyana fii masjidin masaajid ahaatay masaajidkaasoo isna baciidin fog waxaanu dhan waa shuruud waxa weeyaan salaada duhurka in la qaboojiyaa fiican oo aan kulayl lagu tukan shuruudan haddii la helo shuruuddaani waa maxay salaadii duhurka waxa weeyaan kulayl daran baa jira mandiqadu waa mandiqo kulul qofkaani jamaacu rabaa inuu ku tukado jamaacadaasi waa masaajid baciidka aho ka fog intaas baa isku darmaday xoogaha la dibdhigo salaada duhur markaas nebigu wuxuu yidhi sala- kulaylku markuu darnaado calayhi salaatu wasalaam salaada qaboojiya fa ina shiddata alxari kulaylkan darnaanshihiisu min fayxi jahannama jahannamo soo neefsigeedi wey iyo soo butaacideedi naartii jahannama baa kulaylkan ka imaanaya marka waxaa la- la dibdhigayaa ilaa wakti qofku hoos uu kusoo socon karo derbiyada ka helayo oo soo raaco uu kusoo gaaro meeshii uu jamaacada rabay inuu ugu tukado marka salaaddu waa inay duhur tahay shardi jumco waa inaysan ahayn duhur baa lagu yiri ko kulaylku waa inuu daran yahay wakti kulaylo waa inay tahy magaalo kulul waa inay tahy qofku waa inuu jamaaco raba inuu ku tukado waaye meel ka fog oo masaajida waa inay tahay iyo wixii la mida markaasaa la qaboojinaya waman akhara qofkii gadaal mariya asalaata salaada qofkii dibdhiga xataa waqaca bacduhaa ilaa salaada barkeed kaga dhaca xataa waqaca ilaa kaga dhacay bacduhaa salaada barkeed khaarijal waqti waqtiga dabadiis salaadiibu gadaal mari ilaa ragcadihii qaar hadhow kaga dhacay waktigiioo baxay aakhirkuu ka xirta qaar markuu tukaday qaarkii dambe waktigiioo baxay buu u kaca bikayri cudurin cudurdaar la-aan casaa qofkaa waa dembaabay casaa qofkaa waa caasi garoobay waa caas waa saad baa la akrinaya meesha siin maaha casaa qofkaas weeyaan waa caasi waa caasiyoobay wey caasi wey salaadoo dhan in la dibdhigo ama qaarkeed la dibdhigo ilaa ay waktigii dibadda uga baxdo cududaar la-aan cududaaradii aan soo sheegnay aan haddaysan meesha joogin waa xaaraam lama ogolo waaya waman lam yacrif qofkaan garanayn waktaha salaada waktigeedii buu garan waay ma garan karo salaada waktigeedii waa qof dee xabis ku jira ama meel khatar ku jiraa wajaba calayhi waxaa ku waajiba an yajtahida inuu ku dadaalo fii macrifati dukhuulihi waktiga gelidiisa barashadeeda siduu ku ogaan lahaa un ha ku dadaalo isagoo ku ogaanaya bidiraasatin daraaso intaasoo cashar markuu akriyaa salaaddu soo geli jid hadda laakiin ma ogaan karo daraasadii intii oo kale markuu akriyo ha yihahdo alla hadda kale salaadu soo geli jir daraas aw xirfatin ama shaqo intaasoo shaqaa markuu qabto baa salaada usoo geli jir intaasoo shaqo ah intaasoo alaaba markuu raro intaasoo maro markuu tolo ya intaasoo dada markuu qaabilo adigu xirfadu qaban jiray markuu intii oo kale sameeyo buu dhahaya hadda ay kale soo geli jiray dadaalkaa ha iskaga tukado la qofkaani maalan waa masjuun jeel buu ku jira ayib qof u sheegana ma haysto hadduu qof u sheego haysto dee waaba loo sheegay hadduu aadaan lagu kalsoon yahay maqlayo waa waqtiga inuu soo galo u daliishanaya hadduu bahalkan leeyahay diigga ama doora waxay u taqaanid ama diiq waa diig kaabkaas hadda soomaalidu qaab ka dhigaan diiq bay dhahan diiq waa diig diiggaas baa hadduu diig la jirabay uu yahay mujarab ah qayladiisa waa la qabsan karaa salaadaho dhan bahalkan waa bahal cajiiba salaadaho dhan buu qayliyaa salaad kasta markay soo gasho marka midka runtiisa saxdiisa la tijaabiyey salaaddu markay soo gasho la arkay inuu markaa keliya dhawaaqo baa qayladiisa maqlayaa bes waa qabsan karaa waaye wuu qabsan karaa isagana dayib oo fiirso hadduusan waxaasoo dhan helin ha dadaalo waa midda ku leeyahay intuu akrin jiray intaasoo juz markuu maanta akriyo waktigu soo geli jir ama intaasoo shaqaa ama intaasoo wardiya sidii oo kale ha sameeyo fain faatahu hadduu ka tago fardun faral hadduu ka tago bikayri cudrin cududaar la-aan wajaba calayhi waxaa dushiisa waajib ku ah qadaa'uhu qalayntiisa la qalayntiisa cala alfawri deg deg waa inuu qalayo salaad kastoo qofka cududaar la-aan uga tagta qallaheedu waa deg deg waxaan dad wada taariku salaad ah oo aan tukan oo cududaar la-aanta ah inay salaadihii soo qaleeyaan weliba deg deg aysan dib ridin baa waajib ku ah waaya weliba waxaa la yidhi yajibu sarfu jamiici zamanihi masaladaas ka fiiriy waktigiisoo dhan waa inuu qofku ku bixiyo ilal qadaa qallaynteeda xilliga wax cunayo mooyaane waa inuu waktigiisoo dhan uu ku bixiyo wax la yidhaahdo salaadaas sida u qalayn lahaa waa inuu ku bixiyo waa inuu saa ku bixiyo waxa weeyaan wuxuu ku bixinayaa waktigoo dhan qallaha ka dhigo sunno yuusan tukan biibita yuusan fadhiisan shaqadiisoo dhan ha noqoto inuu qaldihii wado iyo faralku marku soo galo inta yaroo daruurigiisa oo ka shaqaysanayo ama wax cunaya ama jibsanaya wax yar mooyaane ma garato waktigiisoo dhan waa inuu sidaa ku bixiyo waa masale muhiima nafaqada iyo biilka lagu leeyahay markuu soo xamaalaya uu soo shaqayn karaa waaya xoogaa hurdaa iyo xoogaa cunida iyo waxyaalahaasaa loo ogolya sunno looma ogola ilaa u qallaha dhammaynayo dayn baaba lagugu leeyahay tabarucaad sunnuhu waa iska siyaade ya horta daynbax weliba waa inuu u degdego waaye sidaa marka uu sameeyo qofku ilaa qadahaasi ka dhammaanayo buu sidaa samaynayaa oo ku wadayaa wuxuu yidhi wa taxrumu salaatu salaad baa xaaraana fii khamsati awqaatin waktiyaal oo shana lama tukan karo waa salaadan sabab mutaqadima lahayn sabab muqaarinana aan lahayn wa taxrumu salaatu salaadu waa xaaraan fii khamsati awqaatin waktiyaal shana kow cinda duluuci shamsi qoraxda soo dhalashadeeda agteeda xataa tartafica ilaahay ka kor noqonayso qadra rumxin waran qadarkiis ilaahay ka kor noqonayso ilaa waran qadarkii ay ka soo kor noqonayso macnaha dee xoogaa adiga unbaa saa dhahay ilaa intay soo socotay baa qiyaasaysaa qadra rumxintaas ilaa ay ka soo kor noqonayso waa shantan waqti salaada la diidaayo waa salaad aan lahayn wax sababa mutaqadima iyo sabab muqaarina midna ma laha salaadaa iyadaa weeyaan salaada laguu sheegayo ayib marka maxaa la samaynayaa shantaa waqti haddou xataa salaada xirto ma u xirmayso uma jirayso waxba kama jiraan bay noqonaysa cinda duluuci shams xataa tartafica ilaahay kor noqonayso qadra rumxi wa cinda listiwaa'i istiwaha markay cirka ku kala baran tahay agteedana lama ogola fii kayri yowmi ljumcati maalinta jumcada markii laga reebo xataa tazuula ilaahay xagga galbeedka u zuulayso maalmaha kale naartaa la huriyaa laakiin jumcada naarta lama shido marka halkaa xilligaa la marayo waa la tukan karaa jumcada wa cinda alisfiraari isfiraarka agtiis qoraxdu markay boorobooro sii yeelato fallaaraha sii bixinayso xataa taqruba ilaa ay ka dhacayso iyana wataas wa bacda salaati subxi salaada subax dabadeedana lama tukan karo xataa tadluca shamsu ilaa qoraxdu ka soo dhalanayso wa bacda salaati alcasri salaada casr dabadeedana lama tukan karo xataa taqruba ilaa ay ka dhacayso salaada la diidayo waa salaadee waa tana walaa yaxrumu xaaraan maaha fiihaa waqtiyaasha dhexdeeda maa sh- m- shay maa salaad maa midka lahu isaga sababun sabab u ahaaday fil xaali xaalkan salaad sabab leh xaalkan hadda la taagan yahay xaaraan maaha waa la tukan karaa oo maxaa ka mid a ka taxiyati lmasjidi masaajidka taxiyadiis hadduu xiliyadaas xilli ka mida masaajid soo galo taxiyadu waa loo ogolyahay maxaa yeelay sabab buu leeyahay waa sabab muqaarina iyo walkusuufi madoobaadki iyana waa sabab bay leedahay duuna ragcatayil istikhaarati istikhaarada labadeeda ragcadoodse may lama ogola xilliyadaas qofkan istikhaaruu tukan lahaa haddee istikhaarada waxa u istikhaaranaysa waa wax kasii dambeeya salaada ee maogta aan weli la gaarin sababkeedaa mutaakhira waxaa la ogolyahay sabab mutaqadima iyo mid muqaarina istikhaarada maya iyada maya ayib wuxuu yidhi wa yaxrumu waxaa xaaraana ibtidaau salaati salaad bilaabideed bacda sucuudi اlkhadiibi khadiibku intuu koray dabadeed fii yowmi اljumcati maalinka jumcada dhexdiisa calal mimbari uu koray khadiibku markuu mimbarka istaago salaad in loo kaco waa xaaraam hayra taxiyati اlmasjidi masaajidka taxiyadiisa mooyaane haddaa markaas khadiibkii oo mimbarka koray aa masaajidka soo geshid laba ragcadoodoo deg dego oo taxiyatulmasjida baa la ogolyahy qof sii joogay masaajidka salaad inuu u kaco lama ogola waa xaaraam weliba bal arrintaa arag lama ogola marka meeshoona lahaa qadra rumxin waran qadarkiis waa toddoba dhudhun oo kale markaa isdhehda qoraxdu waa soo socota sida innaga noo muuqanaysa fii maa yadharu lanaa rumxigu ama waranku waa arbacu darajaad falakiya afar darajaad falakiye ah kutubtu saasay qoraan darajaad waa daraja alfalakiya kanaa marka noo caddeeyey darajada falakiyada tusaawi arbaca daqaa'iq afar daqiiqay u dhigantaa afar afar ku dhuf toban iyo lix iyo toban daqiiqo qoraxdu markay soo socoto baa salaada tukan ka dhaca rubi saac daqiiqad ku dar a qadra rumxin lagu leeyahay waa waa inay intaas soo socoto waay waxaa lagu leeyahay salaadahaas xataa hadduu qofku iska xirto uma xirmayaan sidaas buu samaynaya taxiyatulmasjid qofkaas soo galay baa tukan karaa qof waxaa arkaysaa laga yaaba soo masaajidka u joogay imaamkii markuu khadiibkii khudbada u kaco iska kacayo oo iska sunaysanaya looma ogolo sidaas baa lagu wadayaa shantaa waqti weeya wuu iska ilaalinayaa hadduu jumco ay tahay oo hadda labadaa ragcadood oo taxyadaa tukanayana si khafiif oo deg dega ayuu u tukanayaa fudud والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب